habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington waa axad shanta bisha janaayo ee sannadka labada kun iyo shan iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dhatcom saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegaystayaal aad idaacadeenna caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid a siyaasiyiin ku eedeeyey dowladda federaalka inay si sharci darro ah ku iibinayso dhulkii danta guud waxaad kaloo maqli doontaan meydadka askartii dowladda federaalka ee dhowaan lagu dilay ceel baraf oo maanta beledweyne lagu aasay barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha ayaad sidoo kale maqli doontaa
hadda horta mushkiladu qof iyo cod iyo ma aha maaha dooda dooda waxa waaye dalka dastuurka bayska uu hawaakee xeerka doorashada lagu qabaanase muwaafaqsan yahay i think inaan sidaas hadda u fiirino
maraykanka oo israa'iil ka iibinaya hub ku kacaya siddeed bilyan oo dollar iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka daadgurayn ayaa ka socotay dalka etoobiya kadib markii ay dhaceen dhulgariiro dhowr ah kii ugu xoogganaana oo cabirkiisu ahaa shan dhibici siddeed kaasi oo ku dhuftay waqooyiga fog ee etoobiya dhulgariirka ayaa xudun u ahaa dhulka miyiga ah ee gobollada canfarta oromada iyo maxarada kadib bilo uu jiray dhaqdhaqaaq xooggan ilaa hadda lama soo sheegin wax khasaare ah oo ka dhasha dhulgariiradaasi adeega isgaarsiinta etoobiya ayaa waxa uu sheegay in ku dhowaad siddeetan kun oo qof ay ku nool yihiin gobollada ay dhibaatadu saamaysay islamarkaasina ay kuwa ugu nugul loo rarayo hooy kumeel gaar ah guddiga maareynta khataraha musiibooyinka ee etoobiya ayaa sheegay in labaatan kun dad ka badan loo daadgureeyay deegaanada nabdoon ee gobollada canfarta iyo oromada tiradaasi oo ka mid ah koob iyo toban waa konton iyo kow kun oo qof oo lagu tilmaamay dad aada u nugul waxaa sidoo kale socday qorshayaal lagu rarayo in ka badan siddeetan kun oo qof oo ku nool gobolka oromada maalmaha soo socda sida ay hay-addu sheegtay dhulgariirkii ugu dambeeyey oo cabirkiisu ahaa afar dhibic toddoba ayaa ku dhuftay waxyar ka hor duhurnimadii meel qiyaastii soddon iyo saddex kilomitir waqooyi ka xigta magaalada mithara ee gobolka oromiya sida ay sheegtay xarun ka tirsan midooda yurub oo la socota arrimaha dhulgariirada wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka cusub ee suuriya ascad al shaybani ayaa maanta oo axada gaaray magaalada dooxa ee dalka qatar tani waa booqashadiisii ugu horreysay ee uu ku tago dalkaasi tan iyo markii uu dhacay xukunkii asad sida laga soo xigtay ilo suuriyaan ah oo ku sugan magaalada dooxa iyo mas-uuliyiin qatari ah shaybani ayaa safarkiisa ujeedadiisu tahay inuu la kulmo oo dhulkulamo dhowr ahna la yeesho mas-uuliyiinta dalkaasi qatar ayaa ahayd dowladdii labaad ee ku xigtay turkiga ee dib u furtay safaaraddeeda ay ku lahayd magaalada dimashaq kadib markii asad talada laga ceyriyey dhinaca kale wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ee suuriya ascad al shaybani ayaa jimcihii khadka telefoonka kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee urdun waa ayman al safadi sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda ee urdun labada dhinac waxay ka wada hadleen xaaladda suuriya iyo sidii iskaashi loo yeelan lahaa si loo xaliyo caqabadaha marxaladaha kala guurka ugu dambeynna wafdi ka socda israa'iil oo ka koobnaa xubno ka tirsan sirdoonka musaad iyo shembeg ayaa waxa iyo weliba ciidanka difaaca ee israa'iil ayaa axaddii waa axadda maanta ah dib ugu laabtay magaalada talaaviib kadib markii maalmo wada hadallo aan toos ahayn ay ka dhaceen dalka waa magaalada dooxa ee dalka qatar ayna kula yeesheen saraakiil ka tirsan xamaas wadahadalada ayaa xoogga lagu saarayay sidii loo gaari lahaa heshiis xabad joojin ah iyo in maxaabiista la isweydaarsado ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa axadda kulan amni oo gaar ah wuxuu ku qabtay magaalada qudus isagoo kala hadlay wasiiro ay ka mid yihiin kuwa cunsuriyadda ee fog ee horey uga soo horjeeday xabad joojinta wadahadalladan ayaa dib u bilowday kadib markii garabka militariga xamaas uu soo bandhigay muuqaal uu ku jira askari israa'iili ah oo lagu magacaabo leri albaj kaasi oo dowladda israa'iil ay ballan qaaday inay soo deyn doonto iyada iyo maxaabiista kale ee ku xiran xabsiyada waa ku xiran magaalada khaza warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda soomaaliya ayaa dowladda waxay ku eedeeyeen in si sharci darro ah ay ku iibinayso dhulka danta guud ee ku yaala xaafadaha magaalada muqdisho siyaasiyiintan ayaa ganacsatada uga digay inay iibsadaan dhulkaasi danta guud warbixintan waxaa noo soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle xilligani waxaa si weyn isku soo taraya walaaca la khariira dhulka danta guud oo la sheegay dowladdu inay ka iibinayso ganacsato waxaana jira maalmihii lasoo dhaafa hadalhaynta xooggan iyadoo maalintii shalay warwada jir ay soo saareen hogaamiyaal mucaarad ah oo kale ah madaxweynihii hore soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed cabdiraxmaan cabdishakuur iyo ra-iisul wasaarihii hore soomaaliya xasan cali khayre warka wadajirka ay soo saareen saddexda hogaamiye ayay kaga hadleen dhulboob ay sheegeen inuu ka jira magaalada muqdisho taasay ku eedeeyeen dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud in dhulkii danta guud si sharci darro ah lagu siinayo ganacsatada oo iibsanayo waxay sheegeen warka qoraalka ka soo baxay in lagu tumanayo dastuurka iyo xeerarka dalkaee la khariira qawaaniinta hantida guud ee maguurtada ah ee dhulka waxay xuseen inaan la aqbali karin tillaabooyinka la khariira boobka lagu hayo dhulka danta guud ee magaalada muqdisho warka qoraalka sida wadajirka usoo saareen saddexda hogaamiye oo mucaarad ku ah dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xusay in hadday muuqanayso in si sharci darro ah loo boobayo dhulka danta guud iyadoo goobihii waxbarashada caafimaadka iyo dhulalkii dowladdu ay lahayd hadda laga iibinayo ganacsato waxay kaga digeen ganacsatada aadna u jeediyeen inay samaynayaan wax sharci darro ah waxay xuseen inay jiraan qodobo dastuuri ah ku hor imaanayo oo qaarkood ay xuseen sidoo kale waxay tilmaameen in sharci lambar soo baxay kii uu mamnuucayay ama uu muujinayo hanaanka loo marayo markay timaado iibka hantida iyo dhulalka taasi oo sheegeen inuu yahay sharci si weyn u qeexaya islamarkaana tilmaamaya sida ay xaaladaasi lagu maarayn karo waxay tilmaameen inay muhiim tahay dowladdu in ay fahamto islamarkaana ay ka joogsato tillaabooyinka la khariira iibinta hantida ugu dambayntii warka qoraalka ka soo baxay hogaamiyaasha saddexda ah ee madaxweynihii hore soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa looga diga ganacsatada lana sheegay in sifo kastoo sharci darro ah oo lagu qaatahay dhulka uusan noqon doonin mid saxa waxaana la tilmaamay in lala tiigsan doono shuruucda dalka iyo midda caalamiga islamarkaana aanan lagu hanti karin sifo sharci darro ah qaadashada dhulka waxaana la tilmaamay inay tahay mid hareermarsan dastuurka waxaan dastuurkii sharcigaan ahaynna aan lagu hanti karin hantida danta guud cabdulqaadir okey qubanaha v o a nairobi
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan markana beledweyne waxaa magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan lagu aasay lix ka mid ah ciidamada xoogga dalka soomaaliya kuwaasi oo dhowaan ay maleeshiyo beeleed ku dishay deegaanka ceel baraf warbixintan waxaa magaalada beledweyne ka soo diray wariyahayaga xuseen xasan dhaqane
wadahadalla dheer kadib waxaa xalay lagu heshiiyey in la aaso lix askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo toban maalin ka hor lagu dilay degmada ceel baraf aas qaran oo maanta loogu sameeyo duleedka magaalada beledweyne askartii lagu dilay ceelbaraf ayaa waxaa ka qayb galay duubabka dhaqanka labada beel mas-uuliyiin dowladeed oo ay ka mid yihiin wasiirka cusub ee wasaaradda badaroolka taliyaha nabad sugidda qaranka taliyaha ciidamada xoogga dalka iyo xildhibaano heer federaal dhacdada dilka askartaasi kadib ayaa waxaa dhacday in ciidamo ka mid ah taliskii ay ka tirsanaayeen ay isaga soo baxeen saldhiggii ay ku lahaayeen deegaanka xawaadley ee gobolka shabeellaha dhexe aaska kadib odayaasha magaalada beledweyne ayaa waxay ku amreen ciidamadii furimaha soo baneeyey inay dib ugu laabtaan saldhigyadooda islamarkaana ay ka howlgalaan goobihii ay dowladda federaalk ugu talagashay dhanka kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa warqad soo qabasho ah waxay u jartay afar iyo toban eedeysane oo laba ka mid ah ay dumar yihiin kuwaas oo lagu eedeeyey inay ka dambeeyeen dilka askarta islamarkaana ka baxsaday goobtii uu falku ka dhacay ciidamada dowladda ayaa howlgallo ay ka sameeyeen dilka askartaasi kadib degmada ceelbaraf waxa ay ku soo xireen dad fara badan oo uu ku jiro guddoomiyihii degmada ceelbaraf
mahadsaned xuseen xasan dhaqane oo warbixintaasi ka soo diray magaalada beledweyne mas-uuliyiinka kala socotay labada maamul ee galmudug iyo puntland ayaa ku kulmay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug labada dhinac ayaa ka wada hadlayay xalka colaad ka taagan deegaanka waryahayaga cabdulwaaxid macalin isxaaq ayaana warbixintan ka soo diray magaalada gaalkacyo xubno ka tirsan golaha wasiirada dowlad goboleedyada puntland iyo galmudug ayaa maantay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ku yeeshay kulan looga hadlayay xaaladda nabadda galbeedka gobolka mudug oo dhowaan ay ka dhaceen dagaalla khasaare geystay kuwa uu dhexeeyey laba maleeshiya beeleed oo halkaa wada degan inkastoo kulanka uu ahaa mid xubnaha golaha wasiirada ay diiradda ku saarayeen sidii wax looga qaban lahaa colaadaha soo laalaabtay ee ka jira galbeedka gobolka haddana wasiirada labada dhinac ayaa u ballamay kulamo kale oo lagu gorfeynayo sidii xal waare looga gaari lahaa addirirta labada beeleed ee galbeedka gobolka wasiiru duulaha madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug maxamed faarax talyaani ayaa kulanka kadib warbaahinta waxa uu uga warbixiyey waxyaabihii looga hadlay kulanka bismillahi raxmaan iraxiim sidaad ogtihiin maanta waxaa halkan ku kulmay wafdi ka socday dowladaha galmudug iyo puntland kuwaas oo heer wasiiro ahaa oo annaga dhinacayna uu hogaaminayay wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha wasiir cumar guuraye halka dhinac kalena uu hogaaminayay wasiir juxa waxaana labada dhinac oo heer wasiire ahaa sidaan sheegay ay ka wada hadleen sidii xal loogu heli lahaa colaad beelo walaalo ah oo galbeedka gobolkan mudug dega dhowaan ku dhex martay taasoo muddo soo jiitamaysay waxaana labada dhinac ay isla garteen oo ay si dahfur ah uga wada hadleen sidii colaaddaasi loo joojin lahaa isla markaana labada beelood oo walaalaha ahi ay ugu dadaali lahaayeen in dhinaca nabadda loo janjeersado kulankan maanta halkan ka dhacay wuxuu ahaa oo dhinaca galmudug ka dhacay dhinaca hordhaca kulan hordhaca waxaana loo madlan yahay hadduu ilahay yidhahdo maalmaha soo socda in kulammadu ay halkoodii ka sii socdaan oo labada dhinacna ay ka wada hadlaan sidii beelahaas walaalaha ah ee ku dagaalamay gobolkan loogu heli lahaa nabad waarta islamarkaana loo joojin lahaa dagaalkii dhowaan dhacay waad mahadsantiin wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta puntland yacquub cabdulaahi ayaa sheegay in wasiiradu ay ka wada hadleen sidii xal waare looga gaari lahaa colaadda soo laalaabatay ee galbeedka gobolka
sida wasiirku idiin sheegay halkan kulaba maanta ka dhacay annaga dhankayaga waxaa hoggaan noo ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dimuqraadiyadda iyo arrimaha federaalka ee dowladda puntland mudan wasiir juxa dhaga galmudugna wasiir gaboobe ayaa hoggaan u ahaa labada wafdi maanta ayay halkan gaalkacyo ay soo galeen ayadoo la fulinayo weliba dhanka puntland nimid ayadoo la fulinayo amarkii madaxweynaha iyo labada madaxweyne way caddayd doorka mar kasta ay taagan yihiin labada maamul in halkan laga helo nabad oo dadka gobolka ay nabad iyo walaalnimo iyo daris wanaag ay anfacayso shirku maanta ayuu bilow ahaa waxaanu marka hore is aragnay mas-uuliyiintii heer gobol ee labada dhinac iyo saraakiisha ammaanka sida waad ogsoontihiinna barbilow fiican baa hore u jiray in labada beerood ay bayaan soo saareen labada beeroodba waxay si walaalnimo u muujiyeen in wadahadal eemujliska wadahadalka lagu laabto wixii dhacayna aysan noqon caqabad ku noqon dadaaladii nabadda ee socday halkaasaa ka ambaqaad ku noqon doono hadduu allah wadara idmo waxaa keliya hadda idiin sheegi karna waxaa weeye in halka kani gaalkacyo ay noqon doonto hormud u noqon doonto colaadaas sida loo xallin lahaa iyadoo ay martigelinteeda ay qaadatay labada maamulna ay awood gelinayaan dowladda puntland iyo galmudug sidii wax looga qaban lahaa arrintaa sidii horey doorka hore uga qaateen shariifka ahaa keliya waxaanu si hordhaca ee aniga iyo wasiiru dowluhu ku matalinaa shirka socda inaannu bulshada u sheegno in labada maamul ay awood labada dowlada ay qaateen mas-uuliyadoodii kana codsanayno cid kasta oo waxgarada oo nabadda ka shaqaynaysay oo dadaalka waday inay meesheeda ixraqaan ka sii samayso nabaddaasi qoriga afka lagu sii dheganaado labada biro walaalaha sida ay u soo saareen baaqa nabadda ay nabadda uga dhabeeyaan isxakameeyaan goobahooda ay ku sugnaadaan insha allahuna wixii dambe ee go-aana ee soo baxa iyo tillaabooyin kala qaadi doonana wix biri ka dambeeya ayaan ila wadaagi doona waa mahadsantii xaaladda galbeedka gobolka mudug ayaa degan waxaana magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ka socda kulamo u dhexeeya duqayda dhaqanka gobolka iyo mas-uuliyiinta labada maamul ee puntland iyo galmudug kuwa oo ka wada hadlaya sidii xal waare looga gaari lahaa colaaddii dhowaan ka dhacday ee deegaanada galbeed ee gobolka cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
kulankii ugu horreeyey ee iskudubaridka gargaarka bini'aadamnimada ee maamulka s s c khaatumo ayaa lagu qabtay magaalada laascaanood waxaana ka soo qayb galay hay-ado caalamiya iyo kuwo maxalli ah oo ka shaqeeya arrimaha bini'aadamnimada kulankan oo ay soo qabanqaabisay hay-adda qaramada midoobay ee iskuduwidda arrimaha bini'aadamnimada ee loo soo gaabiyo u n oja waryahayaga cabdikariim olol ayaa warbixintan kasoo diray laascaanood
kii ugu horreeyey ee iskudubaridka gargaarka bini'aadantinimo iyo hay-adaha caalamiga ee u dhexeeya iyo kuwa maxalliga ee maamulka esi khaatumo ayaa waxa uu ka furmay caasimada maamulka esi khaatumo iyadoona ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiin ka socotay dowladda esi khaatumo iyo qeybaha kala duwan ee bulshada kulankaasi intuu socday v o a waxay wax ka weydiisay agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka esi khaatumo jaamac maxamed axmed
ka dowlad ahaan waxuu noo samaynayaa micno weyn weeye waayo waa maalintii koowaad ee physical humanitarian coordination meeting waxaa la yidhaahdo lagu qabanayo deegaanada s c khaatumo aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa kulankan oo kale muhiim buu noo ahaa nabadgelyada deegaanada ka jirta siday diyaar ugu yihiin in ay kala shaqeeyaan hay-adaha caalamiga ah ayuu caddaynayaa sidoo kale wuxuu ku soo beegmayaa xilli deegaanadeeda ay ka jirto dhibaatooyin sida ay ka mid tahay sababeen waxa loo yaqaano colaadihii deegaanka soo maray barakacayaal ka dhashay abaartan soomaaliya hadda ka jirta ee laliina loo yaqaano marka shirkani micno weyn ayuu u samaynayaa deegaanada sc khaatumo shirkan waxaa hogaaminaysay waxa loo yaqaano hay-adda unoja marka hay-ado badan ayaa kasoo qayb galay dr foosiye xaaji dirir oo ka mida dadka ka shaqeeya arrimaha bini'aadantinimada ayaa v o a wax ka weydiisay kulankani kulankan maanta farxadda uu leeyahay ma soo koobi karo waa wax u dhow wax u dhow weeye wakhtigii nabadgelyadu u bilaabatay deegaankeenna wax u dhow bay ila tahay bikoos intaa hay-adoodoo halkaa maanta jooga oo waxaan ogaa mid ka midih uusan suurtagal ahayn inuu laascaanood yimaado marka taas waxay kuu sheegaysaa nabadgelyada iyo dowladnimada waxa ay leedahay runtii maamulka waxa uu inoo soo hooyey bay ugu horeysaa oo markii wadankii danka degaankii ay noqoto meel qof walba uu kalsooni iyo nabadgelyo kutagi ka shaqayn karayo oo wax aada u ballaaran runtii farxaddayda ma soo koobi karo hay-adaha waan la shaqaynaynaa sidai ay in badan sheegeen hay-adaha waxaan aad iyo aad uga codsana developmentiga isku filaanshaha in la gaadhsiiyo deegaanka oo deegaankuu noqdo meel dadkii aan cunto la siinin ay noqoto meel dadkii horumar loo sameeyo sida xirfad ay ku shaqaystaan dhaqaale ay ku shaqaystaan aqoon ay ku shaqaystaan cabdikariin olol aad iyo aad baad u mahadsan tahay hay-adaha maxalliga ee halkani ka qayb galay sidoo kalena doorka ka qaadan doona kulamada kala duwan ee iskudubiridka hay-adaha ee lagu kulmaya ayaa waxaanu wax ka weydiinay qaarkood kulankani sida uu u dhacay iyo muhiimadda uu leeyahay waxaan ka socday hay-adda ee localka ee layahdo gaado gacanqabad humanitarian and development organization baa lasoo gaabiya marka shirkani haddaan muhiimadiisa walaal cabdikariin uu kuu sheego adoo mahadsan waxa weeye waa isku xidhka maaragta hay-adaha iyo kuwa maaragta iyo dowladda inay si toosa uga wada shaqeeyaan arrimaha bini'aadantinimada deegaanka ise khaatumo waa markii ugu horreysay oo shir noocan oo kale ah walaalow lagu qabto deegaanka s c wuxuu noqonayaa oo fursad ugu jirtaa dadka deegaanka oo dhan in la arko oo deegaanka baahida ka jirta marka hore waxaa laga yaabi jiray inay secondary data laga qaado ama gacanta labaad xog a laga qaado lakiin hadda waxay noqonaysaa in si maaragta first ahaan ah oo ama gacanta koowaad ah xoga looga qaado hay-adaha unitarianka internationalkiina si toosa ula shaqeeyaan cabdikariin olol v o a magaalada laascanood
mahadsaned cabdikariin markana maraykanka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa koongareeska ku wargelisay hub ku kacaya lacag dhan siddeed bilyan oo dollar oo qorshuhu yahay in laga iibiyo israa'iil sida ay sheegeen saraakiisha maraykanka ah waxaana uu imaanayaa xilli dalkaasi xulafada la ah maraykanka uu sii wado dagaalka ka dhanka ah xamaas ee ka socda khaza warbixintan waxaa qoray wakaaladda wararka e p qaar ka mid ah hubka xirmadan ku jira ayaa laga diri karaa kaydka xilligan ee hubka maraykanka ah laakiin intiisa badan waxay qaadan doontaa sannad ama dhowr sano in la geeyo israa'iil sida laga soo xigtay laba sarkaal oo maraykan ah oo sabtidii hadlay iyagoo aan rabin in magacooda la sheego sababtoo ah ogeysiiska arrintan ee koongareeska ayaan si rasmi ah weli loo dirin iibkan ayaa waxaa ka mid a gantaalada ridada dhexe ee hawada ilaa hawada si uu uga caawiyo israa'iil inay iska difaacdo hanjabadaha dhinaca hawada kaga yimaada madaafiicda garaaci kara bartilmaameedyada aadka u fog gantaalaha helfire a g m hal hal afar iyo sidoo kale bambooyinka culayskoodu yahay shanta boqol ee bawn iyo in kale oo badan xirmadan hubka ah waxay ku biiri doontaa ugu yaraan toddobiyo toban dhibic sagaal bilyan oo gargaar militari ah oo maraykanku siiyey israa'iil tan iyo markii ay xamaas toddobadii oktoobar labadii kun iyo saddex iyo labaatankii weerartay israa'iil taasi oo ka dhashay dagaalka hadda socda maraykanka ingiriiska iyo waddamo kale oo reer galbeed ah ayaa xamaas u aqoonsan koox argagixiso ah maamulka baiden ayaa la kulmay dhaleecayn ku saabsan tirada aadka usii kordhaysa ee dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta ee dagaalka lagu dilay waxaa jiray mudaharaadyo ka dhacay xarumaha kolleejyada maraykanka iyo sidoo kale dadaallo aan lagu guulaysan oo senator berni sanders iyo qaar ka mida dimuqraadiyiintu ay ka sameeyeen kongareska si loo joojiyo iibka hubka weerarka loo adeegsado ee israa'iil maraykanka ayaa bishii mey hakiyey shixnad bambaanooyinka labada kun ee bawn ah oo u socda israa'iil sababo la xidhiira walaaca laga qabo khasaaraha rayidka ka soo gaaraya haddii bambaanooyinkan loo adeegsado weerar ka dhana magaalada rafax ee koonfurta khaza maamulka biden ayaa dalbaday in israa'iil ay kordhiso gargaarka bini aadannimo ee galaya deegaankaasi laakiin bishii nofembar iyadoo la tix raacayo xoogaha horumar ah oo xadidan waxa uu maamulku diiday inuu xadido hubka uu siiyo israa'iil waxaana uu ku hanjabay inuu taas samayn doono haddii xaaladdu aanay ka sorayn maalmihii lasoo dhaafay israa'iil ayaa duqeymo dhanka cirka ah ka waday khaza oo ay ku dhinteen tobannaan qof oo falastiiniyiin ah taasi oo sii kordhisay tobannaanka kun ee lagu dilay tan iyo markii uu dagaalku bilowday in ka badan sannad ka hor ciidamada israa'iil ayaa jimcihii sheegay inay duqeeyeen tobannaan goobood oo ay sheegeen in xamaas ay isku soo aruursadeen iyo xarumaha taliska oo ku yaala guud ahaan khaza militariga israa'iil ayaa sheegta inay beegsadaan oo keliya dagaalyahanada waxayna xamaas ku eedeeyeen dhimashada dadka rayidka ah sababtoo ah bay yidhaahdeen dagaalyahanadooda ayaa ka howlgala deegaano ciriiri ah dagaalku waxa uu sababay burbur baahsan waxaana uu barakiciyey sagaashan boqolkiiba dadka reer khaza oo tiradoodu ay ahayd laba dhibic saddex milyan oo qof iyadoo qaar badan oo ka mid ah ay dhowr jeer barakaceen xilliga jiilaalka ayaa hadda yimid iyadoo boqolaal kun oo qofna ay gabaad ka dhiganayaan teendhooyin badda u dhow ogeysiiska aan rasmiga ahayn ee koongareeska maraykanka loo diray ayaan ahayn kii ugu dambeeyey ka hor iibka hadda hogaamiyaasha guddiga arrimaha dibadda ee aqalka hoose ee wakiilada iyo guddiga xiriirka dibadda ee guurtida ama sanadka ayaa dib u eegi kara xirmaddan laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan markana kenya dalka kenya hay-ad samafal ah ayaa tijaabinaysa barnaamij casri ah oo ku shaqeeya taleefanada gacanta si uu beeraleyda uga caawiyo aqoonsiga cudurada iyo cayayaanka waxyeelada beeraha geysta khubaradu waxay tilmaamayaan in haddii tijaabadani ay guulaysato ay noqon karto rajada beeraleyda yaryar ee afrika oo dhan faahfaahinta warkan waxaa noo haya xuseen barre aadan
barnaamijkan casriga ah ee taleefanada gacanta oo ay hindistay hay-adda plant village waxa uu adeegsadaa garaadka macmalka ah ee a i-ga loo yaqaano si uu markiiba u ogaado cudurrada iyo cayayaanka waxyeelaya dalagyada rosalin akoje oo ka mid ah beeraleyda yaryar ee reer kenya ayaa tilmaantay in barnaamijkani wax badan ka bedelay wax soo saarkeedii
siendi mbali
barnaamijkani wuxuu ka dhigay shaqadayda mid aad u fudud uma baahni inaan cid kale talo ka raadsado waxaan si toos ah ugu isticmaalaa teleefonkayga aniga oo beerteyda ku dhex jira tan iyo markii ay bilowday adeegsiga barnaamijkani sannadkii labadii kun iyo siddeed iyo tobankii akoji waxa ay sheegtay in wax soo saarka beerteedu uu si weyn u kordhay hore hal hegtaar waxa uu ii soo saari jiray shan jawaan oo kaasaava ah kuwaas oo badankoodu ay ahaayeen kuwo xun ama uu cudur qabsaday laakiin hadda halkii hegtaar wuxuu ii soo saari karaa laba boqol ilaa laba boqol iyo konton jawaan iyadoo la adeegsanayo farsamadan casriga ah beeraleyda yaryar oo badankoodu haysta dhul aan ka badnayn laba hegtar ayaa soo saara boqolkiiba siddeetan cuntada afrika laga isticmaalo barnaamijkani waxa uu sidoo kale siiyaa beeraleyda macluumaad ku saabsan sidii ay ku heli lahaayeen abuur taya leh diyaarinta dhulka iyo talooyin ka socda khubarada beeraha lawrence ombawayo oo ka tirsan plant village ayaa tababaro siiya beeraleyda wuxuuna tijaabinayaa barnaamijka ai-ga ah ee laga adeegsado deegaanka busiya oo ah meel lagu tilmaamay in ay u nugushahay ama halis ay ugu jirto cunto yari
49% of the AIs being deployed in, in Africa are based on agri.
qiyaastii boqolkiiba afar iyo sagaal iyo afartan caqliga macmalka ah ee ai ee africa laga adeegsanayo wuxuu ku wajahan yahay beeraha sababta ugu weyn ee diiradda beeraha loo saarayo waa kororka tirada dadka iyo caqabadaha ay keenayso amaba uu keenayo isbeddelka cimiladu khubaradu waxay sheegeen in qaaradda afrika ay u baahan tahay maalgashi gaarhaya toddobiyo toddobaatan bilyan oo dollar sannadkii si loo horumariyo beeraha korna loogu qaado wax soo saarka loona hagaajiyo silsiladda sahayda si wax looga qabto cunayarida daraasado lagu samaynayo meelo kala duwan oo qaaradda afrika ka mid ah ayaa baaraya xalal ay ka mid yihiin dalagyada adkaysiga leh ee lagu beero meelaha cimiladu ay saamaysay iyo isticmaalka tiknolojiyadda casriga ah
mahadsaned xuseen barre aadan oo warbixintaasina la socodsiinaya markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya nuur xasan nuur nuur bukhaari
kulanti wanaagsan dhegaystayaal qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan diiradda ku saari doonnaa waxa laga filayo arrimaha siyaasadda ee soomaaliya sannadkan cusub ee labada kun shan iyo labaatanka waxaa marti iigu ah brofesor afyare cabdi cilmi oo ah bara sare oo culuumta cilmibaarista ka dhiga jaamacadda city university ee magaalada muqdisho brofesor afyare cabdi cilmi waa mahadsan tahay mar kale kusoo dhowow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee v o a waa ku dhowahay waa mahadsan tahay nuur
brofesor sanad cusub ayaa hadda la galay labada kun shan iyo labaatanka waxaana lagu sii siqayaa dhammaadka mudaxiraadka ee dowladda hadda jirta ee soomaaliya marka maxaa laga filayaa sanadkan siyaasadda soomaaliya
marar badanna malaha waa meelo kala duwan waa ka sheegay runtii dee dabcan sanadkii tegey dhacdooyinka waaweynaayo oo dhacay oo ay ugu horreysay arrimaha dastuurka ayaa ayaa sanadkan sii socon doona khilaafka hadda aan kala soo kala nimid laba kun iyo labaatan iyo afar ayuunbaa sii socon doona oo ah khilaaf dastuuri ah oo dadkii hadda ay ku kala weecdeen nidaamka dastuurka ee dalka ee bayska u noqonaya marka horta tan ugu daran waxa waaye laba kun iyo labaatan iyo shan waxay bilaabanaysaa iyada oo oo khilaaf dastuuriya uu jiro iyadoo xoogagii siyaasadda ee awal iskula joogay heshii siyaasadeedkii carta kasoo bilowday uu hadda kala weecday iyo iyada oo runtii culaysyo badan oo hadda ama dhinacna mararka qaarna qabyaalad noqon kara mararka qaarna danihii siyaasadda noqon kara ay soo kordheen marka sanad siyaasadda soomaaliya ay qaadato waxa waaye heerkulkeedu xoogaa uu ka badan doono kii hore waana rajaynayaa kolley si uun loo xallin doono laakiin hadda kolley wuxuu ku bilowday hab oo kala duwanaansho weyn ah iyo xoogii siyaasadda oo qaybsan iyo arrin dastuuri ah oo miiska saaran waaya waxa ugu weyn hadda dabcan waa khilaafka siyaasiga ah ee taagan waxaana ku tilmaamtay inay tahay arrin dastuuri ah marka bal noo fasir gunta khilaafka hadda taagan
dastuurkii hore ee laba kun iyo labaiyo tobankii carta kasoo bilowday amin hore waxaan ka wadaa labadii kun soo bilowday waxaa asaas u ahaa afar qodobo waaweyn oo federaalku uu ka mid ahaa oo nidaamka baarlamaaniga uu ka mid ahaa oo uu ka mid ahaa afar dhibic shantu ka mid aheed oo doorashooyinku ay ka mid ahaayeen every four years marka nidaamkaa asaga ah oo soo socday muddada dheer oo aan la bedelin laba kun iyo afar oo aan la bedelin laba kun iyo sideed oo laba kun iyo actually labaiyo toban dastuur noqday ayaa hadda qoladan dowladdaah last year sanadkii lasoo dhaafay ay bedeleen waxay ku bedeleen nidaam ay ayaga saddexda arrimood oo waaweyn nidaamkii baarlamaanka waxay ku bedeleen nidaam madaxweyne nidaamkii federaalkana way centralized ayay ka dhigeen magaca ma taaban laakiin waxay nuxurkay ka bedeleen nidaamkii doorashooyinkana waxay u samaysteen shuruuc ay iyagu maaragtay u danaynaya marka iyo xisbiyo kooban iyo wax noocaas oo kala ah marka afartii saldhig oo ku fadhiyey oo karkaarada ahaa saddex ka mid ah ayay bedeleen marka taa waxay keentay in xoogaga qaar sida puntland iyo jubbaland iyo mucaaradkuba ay dhahaan annaga dastuurkaanima khuseeyo waxaanu aadaynaa kii laba kun iyo labaiyo tobankii iyo ayaga oo ka muuqta marka waxaa soo muuqday marka in dalkii uu kala qaatay laba wado isbarbar socotay waa gartay marka waxaa muuqata in dowladda hadda jirta ee soomaaliya ay ku adkaysanayso in doorasho hal qof iyo hal cod ah ay qaban doonto marka ma kula tahay in muddada hadda hartay lagu qaban karo arrintaas
runtii taas aniga ma u arko inay sidaas ay hadda u dhigayaan ay sax tahay hadda horta mushkiladu qof iyo cod iyo ma aha maha dooda dooda waxa waaye dalka dastuurka bayska uu hawaa kee xeerka doorashada lagu qabaanaase muwaafaqsan yahay i think inaan sidaas hadda u fiirino haddii dastuurka cusub oo dowladda ay qabsatay iyo waxa kaa waafaqsan laga hadlaayo dabcan de koox baa samaysanaysa laakiin doorasho noocee lagu qaban karaa maxaan ku dhahaa dastuurkii hore jiray kanse ma lagu qaban karaa hadday su-aashu saas tahay jawaabtu waa haa doorashaduna sideedaba waxay u baahan tahay sharci xeer xeer xeer doorasho unbay u baahan tahay mooyaane dastuurka aasaasiga ah waa waa waa waa waa ka duwan yahay hadda laakiin dastuuray noqotay arrinta waxaa lagu kala tegay oo puntland ay meesha uga tagtay oo ayaan dhaweed la isku dilay rascamboni waxay waxay waxay salka ku haysaa qodobo dastuuriya oo la bedelay ku haysaa marka anigu uma haysto doorasho inay ishugu tahay in la qabto sharcigii hore hadda laba kun iyo laba iyo toban waxaa ku qornaa doorasho qof iyo coda waa in xildhibaanada lagu soo doortaa xildhibaanaduna waa inay doortaan madaxweynaha marka haddii dowladda ay rabto marka dowladdii hore ee hadda ka tagtay waxay ka dhaxashay sharci doorasho oo guddi loo diray ay keeneen sharcigaas doorashada iyo waa lagu qaban karay taa marka waxaan isleeyahay sheekada qof iyo codka waxa waaye waa waa narrative ay rabaan dowladdu inay gadaan mooyaane nuxurku sidaa ma ah waxaan rabaa hal tusaale inaan ku siiyo arrintaa ayadaa fiiri doorashada sharciga cusub ee hadda ay keeneen afar dhibic shan ayay rabaan inay haayaan ay dhahaan afar dhibic shan qabiil kasta kursigiisii uu helayaa haddiiba marka afar dhibic shan lagu imbos gareeyo meesha oo la yidhaha qabiil walba kursigiisa uu helayaa doorashada laga hadlaa horta waa doorasho dadbane ma aha doorasho qof iyo coda waayo doorasho qof iyo coda ku noqon mayso keliya dadka inta safka soo gala codka bixinaa keliya kuma noqonayso waxay ku noqonee waa wax kulli iswada wata waayo haddii doorasho dimuqraadiya laga hadlaayo marka haddii tan ay hadda rabaan oo afar dhibic shanta ay rabaan inay hayaan ay tahayna dee sharci oo saa ku dhisanaaba yaallo oo isticmaali karaan marka in a nutshell doorasho ciddii rabta inay qabato kala heshiiso political stakeholderska waana la qaban karaa wax dhiba ma laha waaya marka mucaaridka maxay ugu adkaysanayaan in aanan hadda suuragal ahayn in la qabto doorasho qof iyo cod ah
i think mucaaradka doorcod anigu de mucaaradka aan inta aan ka arkay ma diidana doorasho qof iyo cod ha la qabto ama doorasho ha la qabto wax la diidan yaha ma aha waa waa waxaa hadda mucaaradka iyo dowladdu ku kala tagsan yihiin macal gobolladooda waxa waaye dastuurka dalka ee sida saxda ah aan lagu bedelin ayaa maaragtay aan lagu kala tegay dalka maxaa u dastuuraha ka weyn su-aasha ka weyn taas waaye than doorasho seen u qabsanaa oo iska nidaam xeer lagu samayn karo marka doodu ma aha doorasho qof iyo codar doodu waxa waaye dastuurkii ayaa laba noqday hadda waaya sida muuqata inta badan oo loogaga bartay siyaasadda soomaaliya mar alaale iyo marka ay doorashooyinka soo dhowaadaan khilaafiyo uun si isku mid ah u dhaca ayaa dalka ka soo ifbaxa marka maxaa loo xalilayahay xaggay basartu ka qurunsan tahay maxaa isdiidan wallaahi madaxda un baan isleeyahay mar walba way waxaa kaltan bata rabitaanka iyo xukunka iyo waxa marka mar walba waxaan sax ahay inay ka shaqeeyaan haddii hadda qofku uu rabo inuu wax saxa ka shaqeeyo dalka dastuur oo ilaa xad xoogagii siyaasadda marka laga reebo somalilan iyo al-shabaab ay joogaan iyo political settlement ama heshiisiyaasada la isku waafaqsan yahaa loo dhiibay oo xeerarkiisiiyaduna ay dhamaystiran yihiin hadday rabaan way ku shaqayn kareen security inay ka shaqeeyaan inay election ka shaqeeyaan inay waxay rabaan inay doorasho loo kala qabtaan waxaasoo dhan way ku dhex qaban kareen laakiin ayagaa waxay ku mashquuleen inay dastuurkan bedeleynaa iyo madaxwatooyaan keenaynaa iyo wax noocaas oo kalea marka waxay exit khalad ay ka baxeen highway khalad ay markiiba qaadeen marka ayagaa laga rabaa hadda inay intay kusoo noqdaan ee xoogaga ay wax kala dhexeeyaan ay kala heshiyaan waa mahadsantahay rofesor khadka igu jir ee doorka dhegeystayaasha ayaan geli doonaa dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay inaan soo dhoweeyo anigoo cusmaan cali saalax oo degmada balcad joogo waxaan weydiinaa rofesorka heshiiskii etoobiya iyo soomaaliya ankara ay ku gaareen maxaad ka fahantay rofesore heshiiskaas horta wuxuu dhacay wakti timinka marka laga fiiriyo ay dowladda soomaaliya ay la kulantay arrinkii ras camboni oo ay ku fashilantay dagaalkaas marka timing oo aan fiicnayna horta qolada villa soomaaliya runtii ay ku dhacday arrintaas ila ah nuxurka marka la fiiriyo nuxurka dowladda etoobiya intii ay sheegan jirtay oo ahaa ciidamadeeda inay rabaan inay ka mid noqdaan oo yani tadxiyaad ay u sameeyeen soomaaliya iyo in maaragtay ay bad access u helaan iyo in ay waxyaalaha iyaga ay asaaska u ah ay sheegan jireen dastuurka way kusoo baxeen soomaalidu waxyaalihii ay ka cabanaysay m o u gii iyo maxaan ku iraahdaa arrimihii ciidamada iyo waxaas iyo oo ma imaanayaan wixii ilaa xad meesha kama soo muuqan marka ama tanaasulaad ay ayagu sameeyeen ha noqoto ama farsamadu meeshaas ha la gasho muuqaalka meesha ka soo baxay wuxuu ahaa in etoobiya ay waxay doonaysay ka heshay soomaaliyana ay ama si ulakaca u tanaasushay ama ay de leverage la-aan maadaama ay iska jirtay ay iskaga dhamaatay laba meeloodoo oo runtii muhiim ah waa ii muuqanaysay etoobiya marka lala macaamilayo soomaaliya xaggay u taqaanaa horta waxay u taqaanaa soomaaliya itaaliya waxay u taqaanaa soomaaliya of nineteen sixty maxay xaggee u taqaanaa somalia republic ay u taqaanaa taas horto badanaa heshiisyada noocan oo kaleetaan marka mugdi uu jiro way quman tahay in clarification jiro labaad oo waa psychologicalina maha keliya etoobiya dhaqankeeda marka la fiiriyo soomaaliyada annaga aan ka hadlayna iyo soomaaliyada ayada ka hadlayso isma laha taa waa middaa ta kale oo ayadana meesha taale waxaa waaye etoobiya iyo soomaaliya xuduudda u dhexaysa oo oo dotiska ah oo provisional lineka ah ma aha mid sugan badanaa marka heshiisyada noocaasoo kale waa si ilaa caddeeyaa quman si aysan uga muuqan ayadoon xuduudihii laga laga doodin oon wax meel laysla dhigin inayna u ekaanin maaragtay saan marka saas la leeyahayna soomaali galbeed iyo soomaaliya maaha wax laga hadlaa waxa laga hadlaa xuduudku meesha oo maraa laga hadlaa meesha oo hadda maro ayaa xuduud noo noqon doonta ma red linekaa noo noqon doona oo talyaanigu ay rabeen mise miniliq linekaa noqon doona oo ethoobiyan ku rabaan laymankaas marka waa layman isbarbarmara oo oo oo midna uu gudaha soo jiro midna uu dhanka xoogaa adigu ilaa iyo malaha kontomeeyo lixdameeyo kilomitr dhanka xagga jiro iyo kan hadda ay ingiriisku dhexda ku dhufteen marka kii la qaadan lahaa ma uusan weli xuduudka lama maarka garaynin anigu haddii etoobiya any heshiis oo lala gelaayo inay arrintu saa u caddahay waa ila qumanayd calaa kulli xaal heshiiskaas soomaaliya anigu dee ina wax naga qabsayn waa dhici kartaa waxaa loo akhri karaa soomaaliya inay u tanaasushay waaya anoo heshiiska daba socda toddobaadyo kadib qaramada midoobe ayaa ansixisay in ciidamo cusub oo wata magac ka duwan magaca hadda howlgalka midooda africa ay soomaaliya yimaadaan masar ayaa ku jirta ayaa la leeyahay ethoobiyana waa ay ka maqanta marka arrimahaasi maxay ku soo kordhin karaan siyaasadda geeska africa iyo tan soomaalida maya horta mishinku waa mishin africa union soomaaliya waxa ay la gorgortantay dalal ay rabto inay ka mid noqdaan waxaana waa iska koob iyo toban kun wax badan maaha marka hadda sida officially loo qeybiyey koob iyo tobankaas kun weli lama soo bandhigin waa jiraan waan arkay riboorro qaar sheegaya dalalka sida loo qeybiyey masarna ani kuma arkin laakiin ethoobiada lafteeda kuma arkin laakiin de hadda waayadan dambe in oo si bilateral inta heshiis markaa loo galo malaha waatay dowladda madaxdeedu leeyihiin annagaa tanaasulnay oo maaragtay dulqaadkaygaa wax ku wadnay inay etoobiya kusoo darayaan way muujinaysaa laakiin waxay rabtaba ha ahaatee ma arag aniga warqadda ay ku qaybiyeen ciidamada burundi waan arkay inay ka cudur daaratay laakiin weli numberka iyo sida ay dowladuhu u kala qaadanayaan banaanka uma soo bixin waa tahay dhegeystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha toddobaadkan waxaa marti inooga ah brofesor afyare cabdicilmi dhankii dhegeystayaasha haddii aan dib ugu laabanno dhegeystahan ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo magacaygu waa maxamed abdiraxmaan waxaan joogaa magaalada muqdisho brofesor afyere waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo marka ugu horeyso dhammaadkii sanadkii aynu soo dhaafnay waxaa dagaal si toosa u dhex maray dowladda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleed ka mid a maamulada ka jira dalka brofesor afyere arinkaasi maxay u keeni kartaa hanaanka dowladnimada soomaaliya waa mahadsantahay la horta aniga waxaan aaminsanahay in dagaalkaas uu nasiib darro ahaa oo loo baahnayn runt eedan in badan waxaa la saaraa dowladda dhexe sababta loo saara marka waxaa waaye horta de meeshaa fog iyo ciidamo lagu daldalaa iyo strategically say horta macno u samaynayso xagga militariga iyo xagga securityga waa iska waa su-aalo oo u furan u furan dood laakiin dooda maxaa la isku qabsaday marka la yidhaha waxa ugu weyn oo la isku qabsaday maamulka doorashada waaye dowladda soomaaliya waxaa jirta xilli ay ka doodi kartay maamulka doorashada in maaragtay la tayeeyo oo ay aan la boobin oo wax noocaas oo kale ah laakiin taa mabay ahaynba mabda'iyan doorashada yaa xaqule yaa maamulaya ma gobolka maamulaya mise waxaa maamulaya dowladda dhexe heshiiska astaynta awoodaha ee hadda ay dastuurka ay bedeleen qoladan ku qoran walow aysan dastuurkii ayna weli keenin waxaa ku qoran afartan iyo afar awoodood oo ay siiyeen dowladda dhexe runtii afartan iyo afartaas waxaa ka mid a awoodda maamulka doorashada ka mid a oo oo oo oo la siiyey dowladda dhexe marka qoladii jubbaland waxay tiri war anaga arrintan nama khusayso puntland laftirkeeda waxayba leedahay election commission ayaguna qolada election commission ay leeyihiin marka waa qaybintii awoodaha arrin la xiriirta waayo oo fundamentaliskii ama aasaaskii heshiis siyaasadeedka taabanaysa marka ka waran boqolka iyo dhowr iyo labaatanka kale ee awoodood ee ayagana ay asaangareeyeen inta dagaal iyo inta colaad ama inta iska hor imaad oo siyaasadeed oo maamulada dhexe iyo oo kuwa soo socda dheh iyo maamulada gobolada ay iskaga hor imaan karaan waa badan yihiin marka runtii arrinkaa asaga ah anig ma qabo in loo baahnaa waxa uu u dhacay waa wax la xiriira nidaamkii federaaleynta iyo centralizationka arrin la xiriirta aside from dadka de shaksiyaadka oo ayaga laftirkooda wax isku khilaafay dabcan axmed madoobe waa soo saxiixay laba saddex goor hore wuxuu soo saxiixay laakiin haddana wuxuu ka arkay inaynan arrinku aynan hadda ama khusayn ama hadda ha noqoto ama aysan badantii siyaasadeed ahayn marka waxa la isku qabsaday waa waa astaynta awoodaha dowladda xaale mase waxaa iskale dowlad gobol saasaa anuu fahmkaygu saas waaye looma baahnayn dowladda soomaaliya humiliation badan ayaa kasoo gaaray ciidanka niyadjabaa kasoo gaartay kala qaybsanaan oo oo runtii aan fiicnayna ka timid ilaa hadda saameyntii way way way muuqataa tan kalena runtii waxaan oo dhan waa lagaba maarmayo si nabadaha lagu xallin karee waa gartay rofeor afyer ugu dambeyntii marka khilaafyadan siyaasadda ku salaysan xilligan xasaasiga ah maxay kula tahay oo lagu xallin karaa sideena maaragtay cashar looga gabran karaa mustaqbalka dhow aniga waa waa ii caddahay inta waxaa jira soomaalidu waxay leedahay ilaa xad markii uu madaxweynaha cusub dalka yimid iyo dowladdan cusub laba kun iyo laba iyo labaatan wuxuu u yimid dastuur oo oo kumeel gaar oo qabyo ah oo xoogagii wada joogay ay ku wada joogaan oo ay ka maqan yihiin keliya soomaaliya somalilan horta kaasaa base ah kaasaa loo noqonayaa doorashada qof iyo cod iyo model indirect waxay noqotabana waa lagu qaban karaa waana lagu qaban jiray waana lagu qaban karaa haddii xataa hal lasoo doorta ladhaha xildhibaanada doorasho ha galaan hadiiba reerahooda loo daynayo reer walba reerka ha ku tartamaan oo si saxa ah ugu tartamaan waa la samayn karaa xisbiyada waa la furi karaa oo afar dhibic afar bercentigii oo ahaa xisbiga laga rabay waa lagu ekeyn karaa gudi doorasho oo loo dhan yahay waa la samayn karaa marka anu waxaan aaminsanahay waxaa asaas u ah kow baskii political settlementka soomaaliya oo dastuurka ahaana in loo noqdo xoogaga soomaalida oo siyaasadda ahna dowladdu ay la heshiiso ay kala heshiiso arrimaha doorashooyinka xoogagaas marka ama maamul gobol ha ahaadaan ama mucaaradka dowladda dhexe ha ahaadaan aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa brofesor afyare cabdi cilmi oo ah bara sare oo culumta cilmi baarista ka dhiga jaamacadda city university ee magaalada muqdisho waxa uu marti ku ahaa qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegeystaha waxaan u mahad celinayaa sidoo kale dhegeystayaasha barnaamijka igala qayb galay tan iyo toddobaadka dambe intaan barnaamijkan oo kale aan dib dambe hawada ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombaasana waxaad naga dhegaysan kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a markana ukrain qiimaha shidaalka ama gaaska dabiiciga ee qaaradda yurub ayaa kor u kacay kadib markii ukrain ay joojisay qulqulkii gaaska ruushka ee mari jiray dhulkeeda una tegi jiray yurubta kale wariyaha v o a henry ridgwell ayaa ku soo waramaya in moscow ay mar yurub siin jirtay saddex meelood hal meel gaaska ay u baahan tahay hase yeeshee yurub ayaa maraysay in ayar aayar ay u joojiso gaaska ruushka kadib duulaankiisii ukrain ee sanadkii labadii kun iyo labaiyo labaatankii maxamed cabdi xasan sandheere ayaa warkan noo haya
qiimaha gaaska jumlada ee yurub ayaa khamiistii toddobaadkan gaadhay heerkii ugu sarreeyey ilaa bishii oktoobar ee sannadkii laba kun iyo saddexiyo labaatan arrintan ayaa timid kadib markii ukrain ay go'aansatay in kowdii januari ay soo afjarto gaaskii mari jiray dhulkeeda ee tegi jira yurub mooska ayaa waayi doonta lacag dhan shan bilyan oo dollar sannadkii halka yukrainna ay waayi doonto siddeed boqol oo milyan oo dollar oo ah lacagtii gudbinta hase yeeshee raadka ay arrintan ay ku yeelanaysa yurub ayaa ah mid xadidan sida uu sheegayo tomas o'donnell oo arrimaha tamarta ka faalooda kana tirsan xarunta wilson center si buuxda ayay yurub ugu tiirsanayd qiimaha ayaa lagu sii jaangooyey hadda dabcan waxaa jira qaar guulaystay iyo qaar guuldaraystay dalalka qaar ayaa arrintan aad ugu tiirsanaa marka kuwa kale loo eego madaxweynaha ukrain valadimir zelenski ayaa bishii hore sheegay in ruushka uuna siin doonin fursad uu malaayiin dollar oo dheeraada ku sii helo xilli ciidankiisu uu sii wado in dagaal xadguduba uu ku hayo ciidda yukrain sidau hadalka u dhigay ra-iisul wasaaraha slovakiya roberto viso ayaa ku dhow madaxweynaha ruushka labadoodu waxay bishii hore ku kulmeen magaalada moscow viso waxa uu ka soo horjeedaa taageerada reer galbeedka ee yukrain isagoo arbacadii hadlay kadib markii yukrain ay joojisay gaaskii ruushka ayaa waxa uu yidhi midowda yurubna uu ku eedeeyey inay baabi'inayaan danaha xubnaha yaryar ee midowda yurub iyagoo door bidaya yoolal aan micno lahayn oo dhinaca juqraafiga siyaasadda ah sidau hadalka u dhigay raad weyn bay nagu yeelanaysaa dhammaanteen reer midowda yurub laakiin kuma yeelanayso federeeshanka ruushka sidacad midowda yurub si weyn buu u jaray ku tiirsanaantii gaaska ruushka taasoo badi uu kaalin ka geystay gaaska dareeraha ah ee laga keeno dalka maraykanka gaaska laga keeno ruushka ee yukrain maraa waxa uu ahaa shan boqolkiiba gaaskii tegi jiray midowda yurub sannadkii qayb ka mid a gaaskaasi waxa uu yurubta galbeed u soo maraa slovakiya waana sababta uu ra-iisul wasaare vico walaaca uga keenay sida uu mar kale sheegayo thomas odonil slovakiya waxay ka heli jirtay lacag gaadhaysa nus bilyan dollar oo ahayd gudbinta gaaska ruushka ee dalalkeeda maraya ee tegaya dalalka kale ka hor duulaanka buuxa ee yukrain ee bishii februari ee sannadkii shirkadda gaaska ee gasbrom ee dowladda ruushku ay maamusho ayaa ahayd ta ugu weyn ee gaaska siisa yurub o'donald ayaa sheegay in putin uu si xun wax u xisaabiyey putin waxa uu isu muujiyey inuu yahay waddani weyn oo ruusha waa kaa waddanigii weynaa ee ruushka ahaa waaye mid ka mida ganacsigii ugu weynaa ee uu ruushku weligii soo yeeshay meelaha kale gaaska ruushka uu maro ayaa kooban dhuunta yamaal yurub ee dalka belaruus mari jirtay waxaa la xidhay sannadkii bilo kadib dhuuntii nordstream ee badda baltiga u mari jirtay jarmalka waa la kharribay ruushku weli gaas wuu u diraa hungari turki iyo serbiya isaga oo mariya dhuunta turkstream
mahadsanid maxamed cabdi xasan sandheere oo warbixintaasi nala socodsiinaya markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan heestan
Bye. ilaa qalana aad ka roon tahay markii uu dhinaca ka galay ayadani he ayadani ayadani he ayadani ayadaniga iga dhimatee miidu labaqayd dharki yahay ilaa qalana aad ka roon tahay miidu labaqayd dharki yahay ilaa qalana aad ka roon tahay markii uu dhinaca ka galay ayadani he ayadani ayadani he ayadani ayadaniga iga dhimatee
cadalkaad dhahayso ku dhiisnayn cilmiga oo aad isaga dhawaaqade wandhaliilaynan yahay cadalkaad dhahayso ku dhiisnayn cilmiga oo aad isaga dhawaaqade
intaasina dhegaystayaal waxaa ku eg idaacaddii caawa iyo dunida e v o a tan iyo kulanti dambe dhammaanteenba waxaan idin leenahay nabadgelyo
amadina yahay ka dhiriftay anigu waan he anigu waan anigu waan he anigu waan anigu waan soo dhowayn
dhabbaan kuula taliyo arrinkaa dhinaaban kuu soo bandhigayo ugu dhiirigeliye